halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa talaado siddeedda bisha agost sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah hanti dhowraha guud ee soomaaliya oo soo saaray warbixin baaritaan oo ay ku sameeyeen shan iyo toban hay-adood iyo saddex safaaradood oo soomaaliya ay ku leedahay dalka dibaddiisa waxa aan baaris ku samaynay shan iyo toban hay-adood iyo saddex safaaradood oo miisaaniyadoodu dhammayd ku dhowaad shan boqol soddon iyo sagaal milyan oo u dhiganta konton iyo toddoba boqolkiiba miisaaniyadda guud ee baarlamaanku meelmariyey sannadka laba kun iyo labaatan iyo laba
waxaa kalood maqli doontaan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo sheegay inay wadaan qorshe lagu furayo waddada isku xirta magaalooyinka baydhabo iyo buur hakaba oo kooxda shabaab ay kala gooyeen iyo sidoo kale culays dhanka amniga ah oo ka jira xuduudda kenya ay soomaaliya la wadaagto oo keenay hoosudhac ku yimaada iskuullada ku yaala tuulooyinka xuduudda ku teedsan iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida hogaamiyaasha dalalka galbeedka afrika ayaa lagu wadaa in khamiista ay shir madaxeed deg deg ah ku yeeshaan ama ay ka yeeshaan diidmada ka timid taliyayaasha milatariga niger ee dhowaan afgembiyey dowladda uu hogaaminayey madaxweyne maxamed bazoum axaddii aan kasoo gudubnay ayay ku ekayd wakhtigii kama dambaysta ahaa ee ururka bulshada dhaqaalaha galbeedka afrika ee loo soo gaabiyo ekowas u qabtay in milatariga uu xilka dib ugu celiyo madaxweynaha la afgembiyey ninka horkacaya saraakiisha milatari ee dowladda niger ee afgembiyey aanrahde ninka horkacaya saraakiisha milatari ee dowladda niger afgembiyey jenaraal cabdiraxmaan tiyaani oo ah taliyihii madaxtooyada niger ayaa dhagaha ka furaystay dalabka madaxda galbeedka afrika isagoo xiray marinada hawada niger islamarkaana wacad ku maray inuu difaaci doono dalkiisa dhanka kale maraykanka ayaa isniintii shalay caasimadda niger ee niyami u diray saraakiil sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda kusimaha wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee maraykanka victoria nuland oo wariyaasha la hadashay kadib kulan laba saacadood qaatay oo ay la yeelatay qaar ka mid a saraakiisha milatariga ee afgembiga ka dambeeya ayaa sheegtay inaysan wax natiijo ah kasoo bixin kulankii isniintii waxay sheegtay inay weli ku adag yihiin go-aankooda afgembiga waxayna sidoo kale sheegtay in loo diiday inay la kulanto madaxweynaha la afgembiyey maxamed bazuum laba gantaal oo ciidanka ruushka ay ku daqeeyeen guryo ay dad rayid ah degan yihiin oo ku yaala bariga ukrein ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ilaa shan ruux kuna dhaawacmeen koob iyo soddon kale wasiirka arrimaha gudaha ee ukrein khor kelemenko ayaa sheegay in gantaalada lala eegtay magaalada bokoroviski gantaalka hore ayaana dilay afar rayid ah halka duqeynta labaad uu ku dhintay qof kale howlo lagu baadigoobayo meydadka iyo dhaawacyada ka dhashay burburka guryaha dumay ayaa weli socda sida ay sheegeen saraakiisha ukrein ruushka ayaa weli duqeymo iyo dagaalo toos ah ka wada gudaha ukrein ciidanka ukrein ayaa iyaguna wada iska caabin dhegeystayaal warkeenii dunidana waana geyntaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington hanti dhowraha guud ee dowladda soomaaliya axmed ciise guutaale ayaa soo saaray warbixin baaritaan oo ay ku sameeyeen shan iyo toban hay-adood iyo saddex safaaradood oo soomaaliya ay dalka dibaddiisa ku leedahay kadib shir jaraa'id oo magaalada muqdisho uu shalay ku qabtay ayuu ku sheegay in baaritaankooda ay ku sameeyeen hay-adaha ay ku ogaadeen qaladaad dhinaca daqliga oo dhacay warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray waryaha v o eda xasan kaafi qoyste hanti dhowraha guud ee dowladda axmed ciise guutaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay warbixin ku aadan baaritaan uu xafiiskiisa ku sameeyey qaar ka tirsan hay-adaha dowladda iyo safaarado ay soomaaliya ku leedahay dalka dibaddiisa warbixintan oo qusaysa sanad maaliyadeedkii labadakunlabayolabaatanka ayuu xafiiska hanti dhowraha ku baaray shan iyo toban hay-adood iyo saddex safaaradood sida uu tilmaamayo hantidhowraha guud oo warfidiyeenada la wadaagay waxyaabihii ay ku ogaadeen baaritaanadii ay sameeyeen waxa aan baaris ku samaynay shan iyo toban hay-adood iyo saddex safaaradood oo miisaaniyadoodu dhammayd ku dhowaad shan boqol soddon iyo sagaal milyan oo u dhiganta konton iyo toddoba boqolkiiba miisaaniyadda guud ee baarlamaanku meel mariyey sanadka laba kun iyo labaatan iyo laba xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku markii uu fuliyey baarista u hoggaansanaanta sharciga ee hay-adaha dowladda iyo hubinta sida ay u isticmaaleen miisaaniyadda qaranka ee baarlamaanku ansixiyey waxa aan baaristaas ku ogaaday in shan iyo tobankii hay-adood iyo saddexda safaaradood ee la baaray qaarkood ay ka dhaceen qaladaad ay baaristu soo saartay shan iyo tobankii hay-adood ee xafiiska hantidoorku ku sameeyey baaristan laba kun labaatan iyo labo ayaa sameeyey wax soo iibsasho iyaga oo aan lahayn qorshaha sanadlaha ah ee iibka sababaha ugu waaweyn ee horseeday qaladkaas waa maqnaanshaha hay-adda ama guddiga maamulka qandaraaska iibka guud oo dhismaheeda uu farayo qodobka shan iyo soddonaad ee sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka sharci lambar laba iyo labaatan soo baxay sagaalka agoosto laba kun toban iyo lix iyo wax kabeddelka lagu sameeyey sharcigaas ee laba kun iyo labaatan dhulal iyo dhismayaal dowladeed oo tiradoodu dhan tahay afar boqol soddon iyo lix oo ay leeyihiin hay-adaha la baaray ayaa ka maqan gacantooda sida dhulalka iyo dhismayaal uu leeyahay ciidanka xoogga dalka ciidanka qalabka sida guud ahaan dhulal iyo dhismayaal ay leeyihiin wasaaradaha iyo wakaaladaha dowladda hanti dhowraha ayaa sidoo kale sheegay inaan qasnada dowladda lagu soo shubin lacag dhan saddex milyan oo ay qabteen safaaradaha soomaaliya ay ku leedahay dalalka kenya turkiga iyo jarmalka warbixinta baarista gaarka ah oo qusaysa safaaradaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee dibadda qaarkood waxa aan baarnay saddex safaaradood oo kale ah safaaradda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee kenya jarmalka iyo turkiga saddexdaas safaaradood ee soomaaliya kuleeda saddexdaas waddan waxyaabaha khaladka ah ee ku soo baxay baarista waxaa ka mid a xeerka iyo tariifada aruurinta dakhliga safaaradaha oo aan la hirgelin oo aysan hirgelin waxaan baarista ku ogaanay in aysan jirin xeerar iyo tariifo gaar ah oo ay safaaraduhu dhaqangeliyeen oo lagu aruuriyo dakhliga safaaradaha saddexda ah ee la baaray dakhliga ay aruuriyeen safaaradaha la baaray oo dhan saddex milyan oo doolar ayaan lagu soo shubin qasnada dhexe ee dowladda iyada oo sidoo kale dakhliga qaar lagu qabtay cadaan ama kaash arrintaas oo meesha ka saaraysa daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka tan iyo markii ay dowladdu ku dhawaaqday inay dagaal kula jirto musuq maasuqa waxaa isi soo tarayey warbixinnada uu soo saarayo xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waxaana jira mas-uuliyiin badan oo xabsiyada ugu jira eeda lagu soo oogay halka kuwo kalena ay baxsad yihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan qorshe lagu furayo waddada isku xirta magaalooyinka baydhabo iyo buurhakaba ee gobolka baay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen oo ka hadlay magaalada buurhakaba ayaa sheegay inay jidka ka horleexinayaan cidda kaliiftay in baydhabo iyo buurhakaba diyaarado loo kala raaco kuwaasoo ula jeeday kooxda al-shabaab sida uu warbixintan ku faahfaahinayo waryaha v o eda ee magaalada baydhaba mukhtaar maxamed catoosh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ka hadlayay munaasabadda caleemasaarka maamulka iyo golaha deegaanka degmada buurakaba ayaa sheegay inay qorsheynayaan kooxda shabaab inay ka sifeeyaan inta u dhexaysa degmada buurhakaba iyo magaalada baydhabo oo dhibaato xoogan ay ku hayaan shacabka iyo gaadiidka isticmaala ciidamadii qalabka siday ee joogay gaar ahaan ciidankii daraawiishta koonfur galbeed ay haystaan dhiiragelin iyo maamul garab taagan iyo dowlad garab taagan inaan marka rajada annadii ahayd la helo maamul iyo shacabka inta gacmaha la isqabsado lixdan iyo afartan kilomitir waxa ku jiro oo qaadico dariiq ah oo jidka taagan aan ka leexin si mar dambe aysan u dhicin in xiriirkii iyo isku xirkii xaruntii kumeel gaarka ahayd ee koonfur galbeed iyo degmada buurhakabo aanan loo kala guyin diyaaro dambana aan laysu raacin in loo lugeeyo waxyaalaha qorshaha ah oo maanta soomaaliya oo dhan ay tiigsanayso guulaha badana laga gaaray ayay ka mid tahay taasaan ilaahay ka rajaynaynaa maamulkan loo doortay degmada buurhakaba waajibaadka ugu horeeya oo saaran asagii shacabkiisao gacmaha is haysta iyo dowladdiisa koonfur galbeedba oo nagala sugaaya waxay tahay in baydhabo iyo buurhakaba dhexdeeda mar dambe uusan sii go-naanin oo la isu socdo dowlad iyo shacabba cid walbaba si xornimo ah sidii loogu socon jiray loogu socdo madaxweyne lafta garan ayaa dhinaca kale isagoo la hadlayay golaha deegaanka degmada buurhakaba iyo hogaanka cusub ay doorteen wuxuu tilmaamay inay muhiim tahay xiriir joogta inay la yeeshaan shacabka soo doortay si bulshada loogu adeego mar uu madaxweynaha ka hadlayay caqabadaha horumar la-aanta maamulka wuxuu xusay inay arrintaasi sabab u tahay khilaaf soo kala dhex gala maamulka iyo golaha deegaanka sidaasi darteed ay muhiim tahay maamulka iyo golaha deegaanka inay wada shaqeeyaan adinkoo dadkiinna iyo shacabkiinna u adeegayo deegaankiinnana u turaayo inaad si dhab ah ola shaqaysaan wax allaalayo wixii kaalmo ah iyo mashaariica iyo developmenta ah oo deegaanada buurhakaba laga fulinayo inaad si gacmo furan ku soo dhoweysaan wax sharuud ah iyo wax caqabad ah naana ku noqonin wax allaale iyo wixii baahiyahooda ah ooy u baahdaan oo lainkaga baahdo oo wada shaqaynta xiriirkaas ahna aada samaysaan midda ugu dambayso inshaa alla socotaan waxaan soo dhisnay golayaal badan oo deegaan yaa degmooyin badan laga soo tageliyey caqabadaha ugu weyn oo haystay golayaasha deegaanka markii tillaabo la qaado oo howl ay socoto golihii deegaankii kow iyo labaatankii qof ayagaa isku soo noqonaya meel heblaan istaagay aan idayol la jeyin reer hebla idayol la jeeyey muran iyo isqabqabsi iyo maxay ahayday guddoomiyaha saa iwaali reer hebelu anina saa ahaa caqabadaha ugu weyn oo horumar la-aanta ah oo deegaanada dib u dhaca uu oga yimaaday ka mid tahay allaha idinka koriyo marna yaysan dhicin golaha deegaanka kow iyo labaatan ku-xulmood waxaa hogaaminayo guddoomiye oo ah guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa waxaa la rabaa in wada tashi iyo wada shaqayn loo tashto horumarka degmadaas buurhakaba iyo deegaanada ku wareegsan degmada buurhakaba ee gobolka baay waa degmo qadiimi oo leh taariikh fac weyn waxaana degmadaasi hoos yimaada in ka badan saddex boqol iyo konton tuulo inta u dhexaysa degmada buurhakaba iyo magaalada baydhabo oo ah lixdan kilomitir ayaan waxaan isticmaalin ama aan ku safri karin mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya waxaana intaasi sii dheer kooxda al-shabaab ayaa muddo ka badan afar bil waxay haystaan saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka daynonai oo qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir u jirta magaalada baydhabo oo ah dhanka waddada buurhakaba lamana oga maamulka koonfur galbeed xilligan siday ugu guulaysan karaan in kooxda al-shabaab ay ka sifeeyaan waddada dheer ee xidhiidhisa degmada buurhakaba iyo magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
culays dhanka amniga ah oo ka jira xuduudda kenya ay soomaaliya la wadaagto ayaa keenay hoosu dhac ku yimi iskuullada ku yaala tuulooyinka xuduudda ku yaala arrintan ayaa timi kadib markii ururka maamula macalimiinta kenya ee t s c uu horey ugu dhawaaqay in macalimiinta aan soomaalida ahayn ay isaga bixi karaan dhulka ay kooxda shabaab weerarada ka geysato haddii ay naftooda u cabsadaan faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shiree wasaaradda waxbarashada dalkani kenya iyo ururka macalimiinta qaranee dalkani kenya loo yaqaana t s c ayaa horaan waxay shaaciyeen in macalimiinta xuduudaha dalkani kenya iyo soomaaliya kuwooda ka shaqeeyo ay isaga soo bixi karaan haddii ay khoof dhanka amniga ka dareemaan taasina waa sababta ugu faraha badan dadka xuduudaha degan ee goboladani waqooyiga bari dalka kenya ilaa iyo haatan aysan caruurtooda wax waxbarasho aysan u haysanin cabdi cosmaan cali oo ka oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa sida tan yidhi caqabadaanna haysa iskuullahan waa xiran yihiin ama kaagaa ku fadhiya iskuullihii sidoodii ama kaagaabaa ka taagan tuulada konton oo xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya saaran waa deegaanada ilaa iyo haatan waxbarashada guud ee gobolkani ka hartay caruurtooduna ma aha kuwa haatani haysta macalimiin ka kaabi kara waxbarashada sidaasina waxaa ku cundacoonaya jeella cabdi oo ka mid a waxgaradka tuulada konton meeshan waa usguul aan taagannahay usguulkan lagama akhristaa afar galaas wax ka badan ilaana waxaa ka dhisay siddeed galaas iyo laba boodhin boodhinkeedina weligeed cunug ma seexanin hayst ay wax nagala qabtaan ay arrintaas iyada aad aad u soo fiiriyaan aniga dawladda intaasaan ka codsanayaa malku madaxa xukunto madaxda haddii dal lahayn madax ma noqonays hadday dal lahaynna madax ma noqonays marka waxaa waaye dada hadda aan dooranni oo inay noo adeegaan aan rabnaa eedaa saaran markii wax helaan ayagoo diyaarad ku socday noo imaadeen markii wax doonayana waa luweynayeen bowladay wada aadayeen kulligood dhammaan baabuur ay ku imaanayeen jid kastay ku soo gelayeen maxaa dhibaatoo qabsaday waxaa dhibaatoo qabsada male markii wax heleenna dhulku ma mari karna ayagoo le kii ugu horreyey wax noogu imaada diyaarad kii kalena maba imaaninba dhammaantood waa saas marka waxaa waaye dowladda ama national ahaw ama countiga ahaw dhaliirahan u soo jeedinayna waxaa waaye isguulka inaa dhibaataysan yahay oo tacliinta naga xun tahay wax badan oon u sheegni xafiiska educationka waa ka qorni waxba kama qabtaan waxaan rabnaa inay waxna la qabtaan barnaamijkaasgaay waa la bedelay c b c waxa la yidhaha loo bedelay lix galaasa ina brimary lagu soo dhammeeya la rabaa lix galaas wixii ka dambeeya secondary oo lix galaasaa la aadaa systemka asaga ahay anaga waa naga maqanya lama jaan qaadin kabise konton haddaan nahay waxaasna unu jaan qaadi lahna waa macalinlaan deegaano badan oo xuduudda kenya iyo soomaaliya saaran goobaha kala duwan ee dowladdu ay leedahay keliya waxaa ka shaqaynaya dad gobolka u dhashay kadib cabsi fara badan oo soo food saartay shaqaalaha kale ee dalkani kenya qaybihiisa kala duwan ka yimid taasoo ah inta badan in dadka gobolkani waqooyiga bari dalka kenya taasoo keentay in dadka gobolkani ku dhaqan aysan noqon karin kuwa iska kaabi kara dhan walbo wasiirka gaashaandhigga dalkani kenya mudane aadane barre ducaale oo bishii lasoo dhaafay booqday deegaankaasi konton ayaa dadka rayidka waxa uu sheegay in xasilooni rasmi deegaankaasi laga heli doono wuxuuna sheegay in aan loo sii dulqaadan doonin kooxda al-shabaab in gudaha dalkani kenya dhacdooyin ay ka geysato macalimiinta iyo dhakhaatiirta dalkani kenyana ama ay hujuunto ama ay laysa wuxuuna sheegay in deegaankaasi ciidamo ku filan la geyn doono haatane tillaabooyinkaasi dowladdu ay naawilaysa inay ka qaaddo xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya ma aha si mid waafi u buuxinayso baahida dadka shacabka gobolkan ay u qabaan inay helaan waxbarasho iyo caafimaad iyo isku socod guud oo deegaanadaasi ka jiro waana culayska ugu faraha badan ee haatan deegaankaasi ka jiro maxamed faarax shire v o w garisa
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana london dowladda ingiriiska ayaa bilowday in ay dadka magangelyadoonka ah dejiso guryo ka samaysan doonyo doonyo xeebaha ku yaala koonfurta dalkaasi dowladda ayaa arrintaasi oga gol leh qorshe lagu tashiilayo qarashka ku baxa muhaajiriinta iyo in la joojiyo dejinta hoteelada dadka ku soo gelaya duunyaha yaryar ee ka tallaabaya xeebaha dalka faransiiska faahfaahinta warkan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil doorashada guud ee la filaya inay ka qabsanto britain ka hor ra-iisul wasaare riishi suunaak waxa uu ahmiyadiisa koowaad ka dhigay xakamaynta muhaajiriinta britain soo galaysa waxa uu doonayaa inuu xisbigiisu u muuqdo inuu kaga adag yahay magangelya doonka xisbiga mucaaradka oo ku horeeya xog ururin la sameeyey si ay dowladda ugu qoosgoyso qaxoontiga soo beegsanaya britain waxaa la dejiyey muhaajiriinta aan sharciyada lahayn xerye ay milatarigu hore u isticmaali jireen iyo guryo ka samaysan doonyo ka kooban ilaa laba boqol oo qol oo qaadi kara ilaa shan boqol oo qof yaalana xeebaha koonfurta britain shalay markii qolyihii ugu horeeyey la geeyey guryahaasi doonyaha ka samaysan aafaafka hore waxaa ku sugnaa dad qaarkood waa ay soo dhoweeyeen halka qaarna ay diidanaayeen dhinaca kale weli dowladdu kama ay quusan inay qaxoontiga u dhoofiso dalka ruwanda sida lagu daabacay wakaaladda wararka royters shan iyo toban qof oo muhaajiriin ah ayaa iminka la dejiyey guryahaasi doonyaha ka samaysan dowladduna waxa ay sheegtay inay toddobaadyada soo socda qaar kala geyn doonto dadka ka soo horjeeda qorshaha qaabkan loogu guriyeynayo muhaajiriinta iyo hay-adaha samafalka ayaa ku doodaya inay dowladda talada hayse ku khamaarayso nolosha dad soo maray dhibaatooyin kana soo qaxay dalal ay ka socdaan dagaallo sokeeye halka dadka qaarna aaminsan yihiin inay qorshahan dowladdu u isticmaalayso siyaasadda iyo doorashada soo socota maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha britain ayaan wax ka weydiiyey arrinkan dowladda ingiriiska ayaa shalay markii ugu horreysay waxay dejisay dad qaxooti ah oo kuwii ku yimid doomanka ah markab ay ugu talagashay inay hooy uga dhigto iyadoo ka saaraysa hoteeladii iyo meelihii kale ay deganaayeen taasoo ay leeyihiin waxaanu ku dhimaynaa qarashka maalinla ku baxa oo ah lixda milyan islamarkaana waxay dadku leeyihiin ama dadka u dooda xuquuqul insaanka iyo mucaaradka wadanka oo ugu wen yahay leberka in dowladdu ay dooneyso inay cod uga raadsato maadaama doorashadii guud ay soo dhowdahay shacabka inay ku qanciso inay gacan adag ku qabteen maamulka ama siday u joojin lahaayeen qaxootiga soo galaya wadanka ee doomaha ku imaanaya ee qulqulka faraha badan leh laakiin qaxootiga sida badan waxaa aada ugu dooda dadkan u dooda xuquuqul insaanka iyo leberka oo ah mucaaradka ugu weyn labadeenu waxay ku tilmaameen inay tahay arin aanan bani aadanimo ahayn oo yani ka baxsan sida bani aadamka logula dhaqmo in sidaa loo galo dad ka yimid wadamo dhibaato ka jirtana in sidaa loo soo dhaweeyo ama ay noqoto qaabilaadooduna waa wax ka baxsan bani aadanimada oo waxay leeyihiin sidaasi maaha si saxa laakiin dowladdu waxay ku adkaysatay inay sidaa ahaan doonaan si qarashkan loo dhimo islamarkaasna loo joojiyo ama fariin loogu diro kuwa soo socda si ay ugu xisaabtamaan in soo dhaweyn fiican oo sidii waagi hore aanay jiri doonin qoladana ay shacabka ugu qanciso inay codad uga helaan maadaama doorasho ay gelayaan xisbiga liberka ee xisbiga aan dhehe conservativeka hay-adaha samafalka iyo dadka la shaqeeya qaxoontiga waxa kale oo ay sheegeen in aanay guryaha noocan ahi ku habboonayn in dad la dejiyo laakiin dowladdu waa ay ku adkaysatay la-aanta socdaalka britanna waxay sheegtay inay ku howlan tahay sidii ay qorshahan ku wada fulin lahayd dhinaca kale dowladdu waxa ay ku doodaysaa in qiimaha ku baxa hoteelada aanay dowladdu sii wadi karin noocyada guryahana ay qarash ahaan habboon yihiin ilaa konton kun oo qof oo magangelya doon ah ayaa degan hoteelo guud ahaan dalka britain kadib markii ay kasoo tallaabeen xeebaha u dhexeeya faransiiska iyo britain dowladda ayaana sheegtay in qiimaha hoteeladaasi maalintii yihiin ilaa lix milyan oo geniga ingiriiska ah cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
aad uu mahadsan yahay cabdixaafid markana dhinacii cayaaraha kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa mar kale ku gacan saartay dalab uga yimid kooxda westerham oo ay ku doonayaan kabtankoodii hore harry maguire westerham ayaa markii hore gudbisay labaatan milyan oo pound laakiin hadda waxay ka dhigeen mar labaad soddon milyan sidoo kale manchester united ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa ay ka yeeli doonaan kabtan maguire oo ay u muuqato in adeegiisa ay ka maarmeen dhinaca kale westerham ayaa dalab ka gudbisay ciyaaryahan mactominai oo isna qadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester united isla soddon milyan ayayna ku dalbadeen manchester united ayaa markaasi loo dooneysa in ay ku hesho lacaga intaasi ka badan maguire ayaa markaasi waxaa keed ka dhigay tababare eric tenxaaq dadka ciyaaraha ka faalloodana wuxuu u noqday bartilmaameed fudud maadaama qaladaadkiisa ay si aad ah uga hadlaan haddii maguire uusan ku biirin ama uusan ka tegin kooxda manchester united ma haysto boos joogto ah iyada oo sanadka dambena la ciyaarayo koobka qaramada yurub si uu booskiisa u sii xajisto ee xulka ingiriiskana wuxuu u baahnaan doonaa inuu kulamo badan ciyaaro markana kaalmihii heesaha iyo codkii aanadhahda codkii aweys khamiis iyo heestii abaay cashoy abaay caashow iigey iyo miicaymi sidoo ayuu yidhi aweys khamiis heestaasi ayaana u dambaysay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo